galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa jimce sagaaliyo tobanka bisha maarch sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadku aynu ku eegayno golaha badbaadada qaran ee ay ku dhawaaqeen madaxda maamul goboleedyada qaarkood guddoomiyaha aqalka sare iyo midooda musharaxiinta inta isku ra'yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadkay ka dhexayso inay isku ra'yi noqdaan soo dhaweeyaan ayaga waxaan u arkaa inay is-ururiyaan meel laga gala ay yeelato murashaxiintii dowlad goboleedyada kiimka mataqaana midnimada somalilan u taagan ee oday cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan wado laga galo way fiican tahay aniga saasaan arkaa tiimka dhinaca kalena mataqaanaa haddee oday farmaaja hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meera kasoo baxdaa laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaana midba si uu arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada saasaan u arkaa aniga inay wax fiican kasoo bixi doonaanna waa u arkaa had waddamadii reer yurub oo hakiyey tallaalka astrazeneca oo haddana dib u bilaabay qaadashadiisa qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waa tan saare ciidla nuur
hay-adda caafimaadka qaramada midoobay u qaabilsanay w h o ayaa sheegtay in wadamada ku yaala qaaradda yurub dadku ay ugu dhimanayaan xanuunka koronafirus ka badan sanadkii hore xilligan oo kale shir maqal iyo muuqaal ah oo ay xalayta yeesheen madaxda w h o ee fadhigoodiyey magaalada copenhagen ayaa lagu sheegay in khatarta ugu badan ay ugu cabsi qabaan wadamada ku yaala bartamaha yurub dalalkaasi ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunku sida maalinlaha u soo rito dadka maalintiiba cusbitaalada la geeyo iyo tirada dadka dhimanaya ay aada uga badan yihiin sanadkii hore intii la diiwaan gelin jiray warku wuxuu intaasi ku daray in badi wadamada ku yaala qaaradda yurub toddobaadkii covid sagaal iyo toban ay ugu dhintaan dad ka badan labaatan kun oo qof iyadoo meelaha qaar tirada guud ee dhimashadu ay ka badan tahay sagaal boqol oo kun tirada dadka xanuunka qaba ee la diiwaan geliyey toddobaadkan maanta dhammaanaya ayaa kor u dhaaftay hal dhibic laba milyan oo qof mas-uuliyiinta w h o ayaa sheegay in lix iyo afartan waddan oo ka mida qaaradda yurub ay heleen boqol iyo toddoba milyan oo dhoos oo tallaalka xanuunka coronavirusa iyadoo dalal badan oo ku yaala qaaradda yurub ay hakiyeen isticmaalka nooc ka mida tallaalka coronavirus kurdiyiinta ku dhaqan dalka siiriya ayaa ka cabanaya biyola-aan ka jirta gobolada waqooyiga ee dalka siiriya kadib markii ceelashii iyo webiyadii deegaanadaasi ay biyo yareeyeen hoosu dhaca biyaha webiyada ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin inay guraan amaba qallalaan markii ugu horreysay taariikhda goboladaasi mas-uuliyiinta kurdiyiinta ayaa dalka turkiga ku eedeeyey inay sabab u yihiin hoosu dhaca ku yimid biyaha webiyada toddobaadyadii ugu dambeeyey ibraahim xamaadi oo u hadlay hogaamiyeyaasha kurdiyiinta siiriya ayaa sheegay in haddii muddo kooban gudaheed tallaabo deg dega aan la qaadin in dadka deegaanadaasi ay macluul u dhimanayaan beeralayda gobolada waqooyiga ee siiriya ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in turkigu mas-uul ka yahay dhibaatada ah iyo biyo la-aanta soo wajahday hay-adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in gargaar deg dega oo biyo ugu horeeyaan lala gaadho dadka ku nool deegaanadaasi ururka ganacsiga ee ay ku bahoobeen wadamada ku yaala bartamaha qaaradda afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo semak ayaa war qoraal oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in lix wadan oo urur goboleedkooda ka tirsanay ay wajahayaan xaalado deganaansha la-aan iyo dhaqaale xumo urur goboleedka simak ayaa dalka cameruun ku qabsanayay munaasabadda toddobiyo labaatan guurada kasoo wareegtay aasaaskii ururkooda oo qaab maqal iyo muuqaala lagu qabtay xanuunka coronavirus dartii war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururo hubaysan oo qalalaaso ka geysta dalalkaasi ay sababeen dhibaatooyin amni darro dhaqaale xumo iyadoo arrimahaasina ay ugu sii biireen xanuunka coronavirus oo saameyn baaxad la ku yeeshay gobolka wadamada kasoo qayb galay toddobiyo labaatan guurada urur goboleedka simak ayaa kala ahaa cameroon jamhuuriyadda afrikada dhexe jaad equatorial guinea gabon iyo jamhuuriyadda congo
mahadsaneed saare ciidle nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay warbixinno kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsan madasha badbaado qaran oo madaxda maamul goboleedyada qaarkood guddoomiyaha aqalka sare iyo midooda musharaxiinta ay magaalada muqdisho kaga dhawaaqeen xili magaalada muqdisho loo yimid furdaaminta arrinta doorashada barnaamijka waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa laga soo bilaabay heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar sanadkii hore muqdisho lagu gaaray ilaa iyo hadda waxaa weli jaha siyaasadeed aan u bixin arrinta doorashada waxaana hogaamiyaasha siyaasaddu weli isku hor fadhiyaan go-aan gaarisla'aanta doorashada soomaaliya iyadoo walaacuna uu sii kordhaya maalin maalinta ka dambaysa maalintii shalay muqdisho waxaa madar isbahaysi kaga dhawaaqay madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo hormuud ka yahay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo midowda musharaxiinta waxaa weli dalkan imaanoo ka maqan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka qaybgalka shirka muqdisho la filaya muhiim u ah iyadoo welina muqdisho ay joogaan madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo ka qaybgalka shirkan u yimid balse inta aanan gudagelin barnaamijka faaqidaada aan marka hore dhagaysanna warbixintan kooban oo waryaheena seenab abuukar maxamed ee ka diyaarisay warbixinadii ugu dambeeyay salka ku haya muran siyaasadeedka doorashada seenab isbahaysigan oo loogu magacdaray madasha badbaado qaran ee looga dhawaaqay magaalada muqdisho waxaa ku midoobay madaxda maamulada jubbaland puntland midooda musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare kadib shir maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa warbaahinta u aqriyey war-saxaafadeed ay kulanka ka soo saareen mas-uuliyiinta iyo ujeedada isbahaysiga ay ku midoobeen isbahaysiga cusub ayaa waxaa guddoomiye loogu doortay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo kulanka kadib si kooban uga hadlay waxa keenay xilligan dhismaha golaha
soomaalidu waxay tidhaahdaa talo waa nabad waa nabad waana nolol waa waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeennu inay dhibaato badan qabeen taasina ay ka timiduun talola-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaamino laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in madashu ay ka shaqaynayso qabsoomidda doorasho wadar ogal ah oo si nabadgelyo ah ku dhacda iyo ka hortaga dalku in uu galo firaaq siyaasadeed oo horseedi kara dib u dhaca geedi socodka dowladnimada soomaaliya waxaa iga fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda kusoo hoos noqon maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo laakiin lama rabo in la carqaladeeyo waxaan aada uga xunnahay wixii ka dhacay sagaal iyo tobankii february habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhihi karo waxay gundhig u noqotay madashaan inay asaasato taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasay dhacday oo shacabka soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulanka ayaa tilmaamay in dhinac keliya aanu xalka keeni karin loona baahan yahay wadatashi si halkala joogo looga dhaqaaqo waxa caqabadiiyo marxaladan iyo dhibaatadana gaadhsiiyey waa waxa na soo maray wey hadda waxa loo yaalana waxay tahay qaylada naga keenay waddankaana wada ogol iyo talo la wada tashado iyo wax la isku ogyahay oo meel lagu gaari karo anaa wax samaysanayaan nina meel kuma gaadhay soomaaliha inay isu timaado oy miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan asara inaan wax duminno iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan waxla carara midnan umaanaan samayno waxaan u samaynay in la isu yimaado la wada tashado gacmaha la isqabsado wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo wadanku uu sidaa ku badbaado taasay ahay muhiimadaan u samayno madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha golaha midooda musharaxiinta oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalka ay sababta ku xambaartay in golahan ay dhisaan maanta uma fadhina inaan eed sheegano laakiin waxaan u fadhinaa inaan xal raadino xalku wuxuu yahay in doorashada suurtagalka ah ee weliba tii lasoo saxiixay ee lagu soo heshiiyey ee khaladaadku ay ka dhaceen khaladaadkii laga saaro laysu yimaado laga soo wada qayb galo meel cad looga heshiiyo dalkuna doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan u aado waxaan rabaa warkaygan aan kusoo gebagabeeyo mahadcelin aan u jeedinayo cid kasta oo qayb ka qaadatay qarannimadanu inay dhisanto ama ha muuqato ha la yaqaano ama yaanan aqoonin isbahaysiga siyaasadeed ee ay ku bahoobeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli muqdisho uu ka socdo shir ay leeyihiin guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka kaa oo dowladdu sheegtay in uu hordhac u yahay shirka madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee la filayo in uu muqdisho ka dhaco si muranka ka taagan doorashada xal loogu helo walow dad badan ay u arkaan isbahaysigan mid xaalad hor leh gelin karta ismariwaagii ka taagnaa doorashooyinka dalka saynab abukar maxamed v o a muqdisho mahadsaned seen abuukar haddaba waa maxay caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon siyaasiyiinta soomaalida ay ka wada hadlaan mustaqbalka ayaha soomaaliya xilli daruufaada dalka uu ku jiro barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxudiin shaatax oo maalmihii lasoo dhaafay wadahadalada iyo kulamadan xogogaal u ahaa kuna howlanaa bal in miiska wadahadalka la yskugu yimaado iyo cabdulqaadir axmed cusmaan cabdulqaadir barnaamij oo kamid a siyaasiyiinta soomaalida ee sida dhowla socda siyaasada tobankii sana lasoo dhaafay dhammaantiin soo dhawaada aan ku horeeyo senator xuseen laga soo bilaabo sanadkii hore sebtembar ilaa iyo hadda weli doorashada soomaaliya jahamaysa yeelan haddaad bal adiga noo qeexdo caqabada weyne hortaagan maxay taha
bismillahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed iyo bahal v o eda iyo asxaabta barnaamijka igala qaybgelayaba waa aan salaamayaa salaan kadib haddaan su-aasha isku dayo caqabada weyn ee hadda doorashada hortaagan guud ahaan dabcan waa ismariwaa oo aan dareemayo mataqaanaa in qolo walba sida ay ay ku guuleysan lahayd mataqaana ay adeecenayso gaar ahaan waxaan la soconaa dabcan doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madaxda fulinta dowlad goboleedyada iyo iyo madaxweynaha federaalka oo markaa keligii ahaa dabcan fulintii ayaa la isku haystaa qaabkii loo fulin lahaa damac ah in mataqaana dabcan qolo gaar ah ay bahasha sida ay hato u dhigato oo qolana ay mataqaana kula dhigayso oo dheeraaday oo qolo walba hamigeedii uu meel dheer kula dhacayo oo aad moodid danti guud inuu mataqaana waxyeeleynayo ayaa meesha ka muuqata marka fulintii heshiiskii doorashada ee doorashada dadbanayd ahayd ayaa la isku haystaa ujeedada iyo mataqaana meesha mada marka dambe isugu imaanaysana waxay tahay in dantii soomaaliya iyo tii shacabka mataqaana ay meesha ku lunto ayadoo siyaasiyiinta ay dana gaara isku haystaan isla su-aashaasi cabdiqaadir barnaamij laga soo bilaabo sanadkii hore sebtembar ilaa iyo hadda heshiis la gaaray waa maxay sababta uu furi leedahay maxay kula taha
waxaa cad in runtii dalka uu uu waktiyo badan soo maray aniga waxaan ka waxaan aada iyo aada xogogaal u ahay arrimihii xisbiyada iyo doorashada marka heerarka uu soo maray waxaa kamid ahayday in xisbiyada qaranka la ansixiyey oo la diiwaan geliyey xisbiyo badan waxaasoo dhan waxaa lugta ku dhuftay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo kaas ahaan madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland dabcan doorashada soomaaliya waxay ka dhexaysaa sida caadiga ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka heshiinayay qaabka mar walbaba geedi socodka doorashada ugu dambeyn tanaasulaad waaweyn ayaa madaxweynaha iyo dowladda dhexe federaalka ay ku sameeyeen ugu dambeynna waxaa la gaaray heshiiskiis todoba iyo todobada toban iyo toddobadii sebtembar baarlamaanka soomaaliyana sharci ayuu ka dhigay labadiisa gole aqalka sare iyo golaha shacabka labada guddoomiyaalna waxay saxiixeen sharcigaas oo heshiiska beys u ahaa waxaa timiday cagajiig badan ayaa waxaa ka yimiday kudiisa maamul goboleedka cusmaan muqdiin shaataak bulsho rayad aad baad ula socoteen dadka soomaalidu doorashay danaynayeen deganaashay rabeen mana muuqato dabcan qaalaasa meelaha qaar dhacayba marka maxay kula taha sababta u fulilaada bismillahi raxmaan raxiim horta ugu horeyn waa faasan tahay waan ixtiraama dhammaan axkaabta igula jirta senatarka iyo siyaasiga baaders sabada jilcaha runtii sababo badan ayay leedahay heer hadda aan soo gaarnay waxaana moodaa heer hadda aan soo gaarin inuu yahay maxsuul kasoo baxay problem hore u jiray maxaa yeele doorashada iyada waxay ahayd doorasho federaal ah maadaama doorasho federaal ahayd waxaa habbooneed oo waajib ahayd bilowgiiba dowladda inay ka shaqeyso federaalka afartan sanoba sidii doorasho la helen maxaa yeele doorashada sanadka waxaa la fila inuu noqdo qof la-ag isudaro ku dhawaad laba sano waxaad moodaa inay raangooyada iyo iyo qaarkood iyo federaalka kala go- jiray oo aan laisku imaanayn oo aan la shirayn runtiina waan waxyaabaha sii lumiyey kalsoonida waxaa kaloo dhacday in doorashadii qofi cod hagaagiyeysa oo loo baahday in la galo heshiis siyaasadeed doorashadiisi siyaasadeed ku dhisan annaga marka aan aragnay midaas ku dhisan heshiiska siyaasadeed waxaa noo muuqatay marka inaan dood ku qaadano oo sidii laysugu fahmi lahaa in la qaato barnaamij ama nidaam doorasho oo heshiis lagu yahay midkan midkan la qaatay shaatax shaatax midkan la qaatay toddobiyo tobankii sebtembar muxuu fulilaaya
kuwaas oo kuusoo wadaa marka markii la qaatay doorashada bal markii la qaatay oo ku aadan lagula heshiiyey toddobiyo tobankii sebtembar waxaa muuqatay qaabka loogu heshiiyey iyo iyo iyo iyo iyo heshiiska matarkiisaba inay ka maqneyd is-aamin darada in la dhiso kalsoonida in la dhiso in la helo nidaam nidaam lagu ilaalin karo xuquuqda cid kasta oo markaas ama waxdoorada ama doorada soo galayso maysan dhicin heshiiskii waxaad moodaa frustration badan ama ficils badan kadib in waxuun lagu heshiiyo oo heshiisku noqdo heshiis la qoray marka waxaanan waxa laga qaban is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ku dhex jirtay hogaamiyaasha iyadoo waxba laga qaban ayaa heshiis la qoro cid kastaba iska leedahay heshiiska sidaa doonto ayaad u jiiri kartaa taana waxay hadda dhalisay in wixii ay ku heshiyeen ay haddana ay horgeli waayeen waxaa muuqata waxaa muuqata marka waxaa laysku haystay in hadda aysan doorasho ahayna doorashada laysku haystay musamanamani two iyo shan september sideetan september ka hor ayaa go-aan laga gaaray waxa hadda laysku haystay inay tahay shaksiyad in lays haysto aragti shaksiyadeed iyo dana siyaasadeed oo shaksiyaed ayaa ayaa laysku haysta aad baad umahadsan tahay baxdayba mas-uuliyadiisa uu saarneedo aheyd in wadankan laga sama ka bixiyay dhibaatada dowladnimadiisa hor loo sii wado la dhiso xasilooni siyaasadeedna laga soo awooro mas-uuliyadda ka saarneed barnaamijii meeshii way ka baxday waxaa hareereyay si ugu dhexooda ka bixaysa marka aad baad umahadsanta sheekha waad mahadsanta senator xuseen muqdisho shalay waxaa looga dhawaaqay madal badbaado qaran la magac baxday odayaal iyo siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal baa ku jira ujeedada ugu weyn maxay ahayd oo siyaasiyiintiinan hay-adaha dowladda kamidana aad aada maaragtay aadka ugu sacbatumayseen
dabcan madashaasu sida mataqaana warmudteedkii lagu aasaasay lagu sheegay ujeedada ugu weyna waxay tahay xaalka maanta waddanka uu marayoon u jeedno oo ah meel talagoys aada u adag oo laga yaabo labaatankii sano in aan waddankan soo marin ayna horseeday mataqaanaa danaysiga hoggaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ay horseeday sidii looga badbaadin lahaa xaalka daran ee hadda meesha uu joogo in mataqaana dabcan aydoon dhibaato dhicin doorasho mataqaana la isla ogol yahay oo mataqaana heshiiskii ku salaysan ay mataqaana dhacdo heshiiska dabcan aan dheh warmulseedka waad akrisay waan filayaa ujeedooyinka ugu weyn waxa ay tahay in waddankan doorasho la isla ogol yahay ay ka dhacdo oo aan mataqaana qolo gaar ah aanay keligeed doorasho qabsanin talalaaso iyo dagaal sokeeya yaa laga raadinaya heshiiskaas waan gartay senator qodobkaas aan dul istaagn haddii laba dhinac u dhexaysa dooda oo madaxweyne farmaajood eedeynayso iyo dhinaca kale musharaxiinta iyo madaxweyneyaasha labada maamul may wada hadlaan maxay urur kale oo la magacaabay xisbi lagu dhab maxay macno kale gaar keenaysaa mar haddii wada hada- wada hadal muhurto ay tahay maa la wada hadlo inta isku ra'yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadkay ka dhexayso inay isku ra'yi noqdaan soo dhaweeyaan ayaga waxaa u arkaa inay is-ururiyaan meel laga gala yeelato murashixiintii dowlad goboleedyada xiilka mataqaanaa midnimada somaliland u taagan ee oday cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan wado laga galo way fiican tahay aniga saas aan u arkaa tiimka dhinaca kalena mataqaanaa haddee oday farmaaja hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meel ay kasoo baxdaan laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaanaa midba si uu arko inay mataqaanaa iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada saasaan u arkaa aniga inay wax fiican kasoo bixi doonaanna waa u arkaa haddii caqliga uu shaqeeyo sidii horey ay usoo socotay oo odayga ku hayay aniga unbaa mataqaanaa tiida soconaysa haddii meel la iska dhigo oo soomaalinimo loo wada hadlo inay sidaan wax kasoo baxayaan oo la iswajaho ayaan u arkaa aniga waan gartay cabdiqaadir barnaamij siyaasiyiin madaxweyneyaal iyo bulshaa ku jirta aad baa isha loogu hayaa badbaadinta dalkan bayna ku dhawaaqeen marka makula tahay in door ay qaadan karaan si looga gudbaa karnaanta taagan
runtii markaan lagu dhawaaqay madasha badbaadada qaranka shalay sideed iyo tobankii maarso laba kun labaatan iyo kow waxaa iiga muuqday runtii in ay sii murjinayso xaaladda doorashada soomaaliya waxaa runtii ay ku tahay maxaan ku sheegaaye dib u dhac weyn shir ay wada yeesheen madaxweyne qorqor iyo madaxweyne guudlaawe iyo musharixiinta khaasatan kasoo jeedo deegaanadan labadaas state u badan shir ay wada yeesheen oo ay wax laysku soo jiijida laysku soo dhaweynaya ayaa iyadoon kasoo wareegin labaatan iyo afar saac waxaa haddana samaysmay madal kale oo ay runtii ku gahoobayaan isla raggii la fadhiyey oo dabcan kalsooni in la isku abuuro oo horey loo socdo laga shaqaynayay ayaa waxay la samaysteen madal laba nin oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ah oo puntland iyo jubbaland iyo cabdi xaashi oo aqalka sare guddoomiye u ah marka waxay tahay runtii geedigii socday iyo isku soo ururka ay isku soo ururayeen madaxda ayay dhabarjab ku tahay qodob qodobkaas waa qodobka kale hore waxa u jiray madal maamul goboleedyadu inay iyagu goonidooda ahaadaan oo iyagu heshiiyaan oo iyagu wax isla gartaan ayay ahayd marka in la aasaaso madal cusub xilligan oo loo la rabay in hawshii lagu heshiiyey baydhabo mar kale guddiyadii baydhabo oo runtii la sheegay in details ama si faahfaahsan loogu heshiiyey heshiiskii september oo la jadwaleeyey oo la rabay in la indooris gareeyo ama la isku wada waafaqo oo loo sameeyo xaflad aqbal iyo ajiib ah ayaa waxaad moodaa inay runtii sii murjinayso sii kala fogeynayso maamul goboleedyadii heshiiskii baydhabo heshiiskii baydhabo bil bil baa laga joogaa ku dhow maxaa loo loo fulin waaya haddii heshiiskii baydhabo diyaar loo yahay maxayse sababta mar hore loo qaada waay go-aankan waxaad moodaaba madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray sidaad la socoto xildhibaan xildhibaanka ama senatarkana uu la socdo laba mar ayaa madaxweynuhu ku baaqay in shir laysugu yimaado labadii marba waxaa ka cagajiiday oo imaan waayey magaalada muqdisho madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland marka waxay ila tahay runtii bulshada rayidka oo hadda shaatax lagala joogo iyo iyo runtii xataa international communitygu in waxaa la rabay ay runtii ka sheegaan xaqiiqda dalka iyo sida u socdo waxaad moodaa maamul goboleedyada qaar ka mida iyo musharaxiinta qaar ka mida runtii inaysanan doorashada iyo u socon oy waxayna iska sii jiidanto ay ay ay rabaan marka waxay la tahay in runtii shacabka soomaaliyeed farta loogu fiiqo waanad og yihiinba xaaladdu sida ay tahay senator xuseen aan siin doonaa cidda diidan in doorasho la aado iyo sababaha laakiin aan aan cusmaan muxudiin u imaado guddoomiyaashaata wada hadaladii way joogsadeen beesha caalamka hadda door qaadanaysay rajaa jirtay laakiin weli haddana ma naascadda marka mar haddii la wada hadlayo waa maxay sababta ay aada ugu sii daahayso hadday wada hadal mahurto ay tahay in arrinta miiska laiskugu yimaado waa mahadsan tahay waxyaabaha horta in laisweydiiyo u baahan abdiqaadi waxay ay tahay doorasha hadda laysku haystaa balse dadka iyaga is haysto haddii ay tahay in doorasho laysku haysto la filaayo inay intaa qaadan laheed oo wakti ku dhigan lahaa nidaam doorashaa lagu heshiiyey heshiis waxaa la qoray oo qaab lagu hirgelin karo oo bilow ah hadii umbata lagu damaystiri karo waana doorasha waa la wadi kari laakiin waxaa muuqato dadku siyaasiyiinta hogaamiyaasha in iyaga is haystaan mar haddii iyaga is haystaan de xalku waxa laysku haystana ee tahay wax dadka wax ka wada dhexeeyo oo aysan kaligood lahayn qaabka loo maareyn lahaa waa waa adag tahay midda labaad beesha caalamka oo soomaaliya taageero iyo garab la taagan ayaa ahayd midda mar kastaba cadaayasyada ka yimaadaan oo markii xaaladdu saa u mudugto iyagii waxaad moodaa qaabkii arrintan u maareynayaan inay aada ugu qaldan tahay maxaa yeelay taladii oo dhan waxay kusoo koobeen madaxdii dowladda federaal iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka taa oo markaa sababtay in dadkii kale ay in banaanka ay ka joogaan basiirkii ama arrimihi siyaasadeed waxayna dhalisay oo aad kala jeedo maaragtay saamileyda iyo bulshadii rayidka iyo dadka soomaalida oo marka ama tala yeela kartay ama ama ama tala sii kartay hogaamiyaasha masjidkooda ama waxa ay isku haystaan sameyn kartay dhexaalin ka sameyn kartay lama siinin space lama siinin waan gartay rajada shirkan uu yeelan karo
taa waxay keentay in marka laga qaado arrimahan daaha dhacay iyo sida u dhacay iyo rajada laga qabay doorashada inay hagaagto inay dhalisada maaragta in uu ay noqoto dadkii ay noqdaan ay ka qaadaan frustration badan frustration badanna uu keeni karo marka in meel kasta xal laga raadiyo
waan gartay aad baad umaadsantahay shaatax rajada shirkan beesha caalamka wado iyo iyo waxa la fili karo waa usoo laabana cabdiqaadi barnaamij doodaha ay qabaan siyaasiyiinta banaanka jooga iyo madaxweyneyaasha qaarkood waxaa ugu horeysaba in dowladda wakti uu ka idlaaday sideedii bishii february heshiis siyaasadeedna aan la gaarin dastuurkuna uusan ogolaanaynin marka miyaysan xaq u lahayn in iyagoo qodobada cuskanayo in in doodooda la geysto qodobkaasa ugu weyn meesha laisku hayo
waxaa dhibkan haysta ay tahay macal siyaasiyiinta macal rag runtii dalka soomaaliya madax kasoo noqday dukumentiyada iyo shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu uu ansixiyo oo faafinta rasmiga la geliyo ma akhriyaan madaxda qaar haddii ay akhriyeenna ma fahmaan laakiin waxaa yaab leh tusaale ahaan sharciga heshiiskii toban iyo toddobada sebtember baarlamaanka soomaaliya markuu ansixinayay sharci ahaan uu ka dhigay oo qodobaysan marka qodobadaas qodobka saddexaad waxaa ku jira in baarlamaanka soomaaliya cabacitigiisa baarlamaan asoole macnaheedu ay tahay inuu sharciyo ansixi karo miisaaniyad ansixin karo in uu jiri doono baarlamaankaas ilaa baarlamaanka ku xigo laga doorto isla qodobka faqradda ku xigto waa heshiiska toban iyo toddobada sebtembar oo baarlamaanku uu ansixiyey labaatan iyo dhowrkii isla bisha sebtembar waxaa ku qoran in hay-adaha la doorto oo qaaskan sida madaxweynehoo kale asaguna sidoo kale madaxweynaha kale xilligiisa uu ku wareejinayo hay-ad la doorto hay-ad la doorto maya hay-ad la doorto oo aan madaxweynaha ahayn ma jirto ra-iisul wasaaraha waa lasoo magacaabaa kadib aa baarlamaanku ansixiyaa marka isaguna waxa uu capacitigiisa asoo leh sida baarlamaanka soomaaliya uu dalka haynayaa ilaa laga soo doorto madaxweyne kale ama asaga mar labaad la doorto marka waxayna tahay waxaa nasiib daro ah dukumiintiyada waxyar dukumiintiyada waxyar dukumiintiyada soomaaliya ay baarlamaanku ansixiyeen xataa dadkeenii madaxda ahaa oo siyaasiyiinta hore ahaa iyo ma akrinayaan waxaana tusaale ku siinayaa madaxweynuhutusaale waxyar waxyar waxaan rabaa inaan ku daro safa safiirada ingiriisku ingiriiska ama boqortooyada ingiriisku waxay warqadaheeda si rasmi ugu wareejisay madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya marka UN-ka iyo dowladaha adduunka iyo hay-adaha adduunka oo dhan waxay u aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne kabasitigiisa buuxa haysto ilaa madaxweyne kale laga doorto cabdulqaadir dowladuhu siyaasaday leeyihiin dana yeelan karaan dowladda ingiriiska iyada ogsaabtay u door bida iyo dabcan in dana siyaasadeed leedaha laga yaabaa dowladda ingiriiska wakti kalaan siinayna laakiin aan kan ku laabto senator xuseen heshiiskii aad meel mariseen toddoba tobankii sebtember qodobaa ku dhex jiraa leeyahay awood siina madaxweynuhu sii joogo oo maaragtay mandatekiisu waxba iska bedelayn
iyo baarlamaankaba waa waa mahadsan tihiin dabcan waa ustaad cabdiqaadir barnaamijna waa ku mahadsan yahay inuuna xasuusiyo laakiin waxaan xasuusinaha asagana mataqaana dabcan waxaan waxa ay ku dabaqmaan iyo asalka iyo nuxurka inaad mataqaana ka cabaarto ayaa sax ah marka aan seen leeyahay waxaa uga jeedaa waxaan ansixinay sharci doorasho sida uu sheegay sharcigii doorashada asaga ahaa sharcigaas aan ansixinnay oo heshiiskii doorashada dadban ayaan mar kale dib ugu dhignay in mataqaana doorashadan baarlamanka koob iyo tobnaad lagu aadayo lagu geli doono doorasho dadban oo noocaas baarlamanku ansixiyey ah kadibna waxa aan nidhi doorashadaas dadban waa in ay hore ka bilaabataa oo maalinta uu baarlamanku ansixiyo fulinteeda ay bilaabataa kooda novembar waa in mataqaanaa qorshihii uu bilowdaa oo ergadii aqalkii sare ergadii golaha shacabka dooran lahayd iyo broseeskii oo dhan uu bilowdaa ayaa mataqaan aan ansixinnay waxaan ansixinnay in doorashada dadban la aaday dalka uu doorasho aaday inta doorashadaas ay socoto xildhibaanada laga dhaarinayo in mataqaanaa xildhibaanadan wixii waajib qaran oo yimaado ay sii qabanayaan ayaan ansixinnay ma aana ansixinin baarlamaanka sanadkii shanaad ayaa u soconaya madaxtooyada sanadkii shanaada u soconaya kii lixaadna waa iska imaan doonaa kii toddobaadna waa iska imaan doonaa kii sagaalaadna waa iska imaan doonaa maana ansixinin xaasha lillah haddii dad soomaaliyeed iyo siyaasiyiinba ay saa u qaateenba sidaa ma ahan inaan mataqaana iska fadhino annaga iyo madaxtooyada maana ansixinin waxaa ansixinnay sharci doorasho oo doorasho dadban ah oo amerikan ha lagu aado november laba kun iyo labaatanna doorashadaas ha bilaabato which is not hadda aanay jirin waa u jeedaan waxba kama jiraan marka sharcidasow haddii mataqaanaa doorashadii dadbanayd ayada ahayd aan heshiis lagu ahayn aanay weli soconin aanay bilaabin xafiisyada aan joogno sharci darraan ku joognaa dabcan waa dhihi karaayo cabdiqaadir barnaamij oo iska siyaasiya hadda intuu yimaado booskayga hadda isma fadhiisan karo kursigii aan ku fadhiyo ma fadhiisan karo oo hadda mataqaanaa anaaba kaga roon oo mataqaanaa marmarsiyo haysaba laakiin haddaan ku marmarsiyoonoon dhahno annagaa ansixinay doorashana aan la gelayn madaxweynihii soomaaliya haddii uu ku marmarsiyoonayo leeyahay baarlamaanka ii ansixin doorashana uuna u soconin marka afar sano oo kale umusaan isaga joogayaa su-aasha aan weydiinaya cabdiqaadir barnaamij taas waa iyo ummadda soomaaliyeed waan gartay cabdiqaadir si kale aan dhigna su-aashan shaata waxaan siinaa dabcan aan si kale u dhigna haddii heshiiskii la ansixiyo labada gole baarlamaanka golaha shacabka aqalka sare dabcan time uu lahaa qoran oo sideedda february ugu dambeyn in madaxweyne lasoo doortay marka haddii heshiisku uu wakti siyaasadeed ku xirnaa oo wakti ku socday waktigana uu idlaaday miyuusan iska soconaya heshiisku cabdiqaadir
heshiiska oo baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey time iyo wakti kuma qorno arrinta waktiga iyo jadwaleynta waxaa loo dhaafay guddiga guddiyada doorashooyinka ayaa iska leh
haddaana qaldaneen in jadwalka doorashada la gudagalo in dalku doorasho aado doorasho loo dhaqaaqay sideedda februarina hay-adaha dowladda ugu dambeyn madaxweyne la helay ayuu ahaa heshiiska siyaasadeed iyo guud ahaan wax dalku aaday marka sideeddii february waa lasoo dhaafay hay-adaha wakti uu ka dhamaaday senatorka kule xildhibaan maahi laakiin meeshan sii jooga marka sidee loogu kala garbixi karaa
waxa waxaa la rabaa marka la ansixinayay shuruucda iyo iyo iyo iyo iyo sharciyada dowlad markii la joogo waxa lagu kala baxo iyo waxa la na kala hagayo sida baabuurta loo kala hago waxawaaye waa shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey aan kuusoo laabto aan kuusoo laabto daban gudoomiyaha golaha shacabka waxa madal siyaasadeed iyo fadhiga banaankiisa uu ka sheego waxaan aan fiilaya inay tahay arrin siyaasadeed laakiin go-aanka golahu gaaro ayuu gudoomiyuu shurgudoomiyaha kuna hadli karaa cusmaan shaata maxay kula tahay meesha hadda la joogo oo la isku hayo xilkii iyo khasaanadii yaa qaadan doona doorka hadda lagu doodayo
waa mahadsan tahay anigu waxay la tahay waxaan isleenahay dastuurka meelgaar ah dastuurka meelgaarka waxa uu qoraa afartii sanaba inuu mar doorasho dalkan ka dhacay waxaan u aragnaa arrinka ah september ilaa octoberkii ay baarlamaanka ansixiyeen inay sii joogaan inta baarlamaanka hore loo ansixiyay helaan dowladda inuu dib ugu ilaalinayo baakinka inuu dalkan yeesho laakiin maaha baakinkaas inuu ahaado mid rabin ah ama iska furan oo iska socda maaha runtii dhaawac weyn ayaa wadanka sambal ahaan lasoo gaarayo markii astaan ay tahay dowlad dastuurkii mandatekiisiina markuu dhamaado ee sii joogto eena soconna doorasho ilaan doorasho lagu qabto eena socon magaalo badan oo oo arrimahaas laga qabanayn ay socon waxaa shaki badan imaan kara in shaki badan la geliyo jiritaanka ama hanashada aan hana karno ama aan gacanteena kusamaysan karno dowladnimo runtii aaday saameyn ugu yeelanaysaa khilaafkan siyaasadeed waxa dhibaatada uu keeni karo waa mid ka weyn waxa dadkan daciifinayaan maxaa yeelay wuxuu su-aal geli karaa jiritaankeed waxaana muuqata in hadda farmaaga ka muuqda siyaasiyiinta iyo baaxa iyo caqabadaha ka hortaaga doorashooyinka waxaa muuqata dalkii u baahan yahay heshiiska siyaasadeeda oo loo dhow yahay in la qabto kaa oo laga sabata bixinayo ama islaami darada ama isbaryeelida ay isbarya ama siyaasiyiinta si gaar ama hogaamiyaasha si gaar ay kale kolba u isticmaalayaan inay noqoto mid dadku wadayeeshaan taa ayaan isleenahay waa lagu badbaadin karaa dalka hadda ku socdaan runtii wax oo dadaalka caadiga ah ee qaadi karto maaha in dadku ay iyo doorasho dadku sugayaan si doorasho muuqan in isqabsiga siyaasada mar maalin ka dambeeya uu xaaladiisa meelkale kasii geli doon oo sii gelayo oo aanan hadda laga sii fogaanayo wixii sharciga ahaa iyo dastuurka laga sii fogaanayo waa runtii aaday waxay tahay nasiib daro waana mid aan aan aada uga xunahay haddaan nahay bulshadaradka waana wax badan waa ka dignay wax badanna waa ku dadaalnay inaysan dhicin tan balse waxaa moodaa in aada dhagahan aga faraystay oo oo runtii tagsiirtiga dhexdooda hogaagaasha uu ka xoog batay inay dhagahooda u furnaadaan marka masaxadda caamka ama talada caamkooda marka waxaalayaa arrintaas runtii
aan aan ku laabto aan aan fursad sheetax waa maasan tahay cabdulqaadir axmed cusmaan bal su-aashan si kooban nooga jawaab adoo mahadsan is-aaminaada siyaasiyiintu meesha ay gaartay muqdishoa laga dareemayaa madaxweyneyaal maamul goboleeda degan xerada xalane oo beesha caalamku degan tahay iyagoo amni darro iyo baqdin hogaanka dowladda ka muujinaya iyagoo hub iyo ciidan xoogan wata waxa laga wada hadlayana waa in miiska la isku yimaado marka heerkaas wadahadal hadduu gaaray oo beesha caalamka hadda iskugu geenaysa teendha ku taalla gudaha muqdisho fashilkaas siyaasadeed ee qaadanaya mas-uuliyaddeeda
waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo saaxiibtay shaataxna la socodsiiyo dalka soomaaliya sanadkii laba kun toban iyo lixdii doorashadu waxay ahayd inay dhacdo sebtembar tobankeedii laakiin ma dhicin markaas baarlamaanka ayaa joogay baarlamaanka wuxuu baasgareeyey sharci la yidhaahdo sharciga labaatan kaasoo awood siinayay in institutionada dalka ay sii jiraan ilaa doorasho kale ka dhacdo taas waxay keentay in madaxweyneheenii hore xasan sheekh uu dalka lix bilood ku hogaamiyo laga bilaabo sebtembar ilaa laga gaaro sideedii february oo doorashada dhacdo waktigiisii kadib ayaana doorashadu iyo hawshu ay dhacday oo lixdaas bilood gudahood ayay ku dhacday marka dalku waa sii xoogeystay institutionno macnolena waa joogaan baarlamaankii soomaaliya labadiisa aqal aqalka sare iyo golaha shacabka labadoodaas iyo runtii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo madaxda dalka maamul goboleedyada yihiin marka cabsida la muujinaayo cabsida la muujinaayo wax dhiba male xilli doorashaa lagu jiraa waa ogtihiin saciidani waxa hadda ka hor yimid magaalada muqdisho runtii iyadoo tan ay kasii xasaasi badan tahay wuxuuna door biday inuu magaalada dego oo magaaladii ku dhashay ay ahayd laakiin waxay ila tahay hadda degista la degaayo bacdamaa xilli election iyo doorasho lagu jiro asagana laga yaabo xataa inuu murashax yahay waa arrin siyaasadeed runtii degista uu degay asaga iyo axmed madoobe ay degeen gudaha aeroboortka ay degeen waqtiga kula qaybsanna senator xuseen dooda cabdiqaadir aan aan aan aan qayb kaa siiya bal haddii madaxweyne xasan waqti intaas la eg uu sii joogay sababtuna ahayd in in hay-aduhu sii shaqeeyaan aad ma ugu raacsan tahay mase wax ka duwanaa jiray oo madaxweynuhu sameeyey waagaas waxaan u malaynaa in la isbarbar dhigi kara xataa ilama ahan xilligii kala guub ee madaxweyne xasan sheekh iyo xilligan hadda mataqaana marayno maanta wadnaha farta lagu haystaa maalintaasna mataqaana siyaasi ama murashax u ah madaxweyne ama mataqaana mid baarlamaan oo kalsooni darro intaan la eg wadanka ka jirtaa mataqaana ma jirin dabcan mar walba qofka xukunka jooga iyo kuwa markaas mataqaana raba inay ka qaataan hardan waa ka jiraa laakiin kalsooni darro intaan la eg in mataqaanaa xabad la isu qaato in mataqaanaa hadda marti loo kala baqo iska dhaaf doorasho in la isu aamino oo inta garbaha la isqabsado berrita qofka guulaysta kor loo qaado aamin darro badan ayaa jirta midan sida ugu weyn oo xilligaas jiray maanta jirana waxaa waaye waxaa u dhexeeya maanta waxay taagan tahay mudaxileedkii hay-adihii dowladda ayaa dhammaaday heshiis siyaasadeedna ma jiro sharci doorasho oo aan mataqaanaa hadda sugayna in la dhaqangelina ma jiro heshiiskii siyaasadeedna dhaqangalkiisaa la isku haystaa
aad bay aad bay differencegan waaye maanta ayadoo mataqaanaa dadkiina xilka uu ka dhammaaday kuwii kaloo imaan lahaa ama asagii oo loo kordhin lahaana aan mataqaanaa loo kordhinin maxaa marka meeshaan la taagan yahay waa meel aan qofna mataqaanaa aan dhihi karin wadankan markaana meeshaan u socdaa inta u socdaa marka waan gartay barnaamijkan siina cabdiqaadir madaxweynuhu waktigu sebtembar uu kaga ekaa tobankeedii waa runta laakiin octoobar oo bishii ku xigtay afar iyo tobankeedii aqalka sare senatarka ugu horreeya la doortay maxaa socdo sideedii february kadib meeqa maxaa hadda soconayo niyo golaha lagu dhawaaqay shalay oo ama madasha waxay muujinaysaa runtii su-aashaan ka jawaabayaaba waxay waxay muujinaysaa waa hal shay oo ah cabsi runtii laga qabo in doorashadu si smooth leh horta waxaan haysanaa berigaasna la haystay heshiis heshiis toban iyo toddobadii sebtembar oo weli xooga uu leeyahay ay tahay heshiis baarlamaanka soomaaliya uu sharci ka dhigay waxaa kaloon haysanaa oo la wada og yahay bil ka hor bishii horeba magaalada baydhabo waxaa ku shiray guddiyo ka socday maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo dhammaantood ah waxaana lagu sameeyey faahfaahin oo heshiiskii meelihii mugdimugdiga ku jiray lagu faahfaahiyey sida warmurtiyeedkii koobnaay oo ka soo baxayna waxay ahayd waa lagu heshiiyey waxaana indooras garayn doono ama faataxada ka akrin doono hogaamiyaasha
iyagu go-aanna ma gaari karin waxna mayagu talooyinay soo jeesheen talooyinkaasay soo cesheen laakiin macluumaadkan ahayna waxawaaye gudiyadaas waxay la tashanayeen macluumaadka ahayna waxay tahay gudiyadaas waxay la tashanayeen dhinacyaday ka yimideen waxa ay qoreenna waxay ahayd wax laysla wada ogol yahay oo wada ogola laakiin gudiyadu ayagu ma lahayn inay indooras garaynta ama waxa la dhaho xaflad in loo sameeyo la yiraahdo outcomekii ama wixii kasoo baxay baydhabo waynu ku wada heshiinay intaas in la qabta ayay ahayd waxa diiday oo imaan waayena waxay ahayd labadaas madaxweyne goboleed waxaan rabaa hoosta inan ka xariiqa bes oo shacabka soomaaliyeed iyo waxa aan ha jirin oo xilligii xasan sheekh jiray jirin waxay ahayd hadda waxaad moodaa dalka intiisa badan ayaa dhinac uu socdo waxaa laga cabsi qabaa in in badan oo xildhibaanada soo socda ah in ay noqon doonaan xildhibaano mar labaad kursiga kusoo celiyo madaxweynaha hadda fadhiyo marka cabsidaas ayaa waxay keenaysaa in ay xariijiid ay ka dhigeen laba madaxweyne oo maamul goboleed doorashadii inay hore u socoto oo mar walba ay iyagu caga jiidayeen tan labaad waxaa jiro magaalada iyadane murashakiin oo aan hore u jiri jirin oo ayaguna runtii aanan doorashada inay hore u socoto aanan aada u jeclayn oo rabay intii laga guuleysa lahaa rabo inay dalka ay rikaabka ku noqdaan marka labadaas arrina hadda aada ugu cusub oo aan berigii hore jirin cabdulqaadir labada madaxweyneoo sheegaydaahina dabcan khanan ay joogaan waxay u sheegeen warbaahinta inay doorasho u joogaan in la wada hadlayna u joogaan madaxweyneyaashuna iyagaa maalin kasta hadloo dhahaya in doorasho la aadaan rabnaa marka inkastay dooda hadda aysan fadhin baysan ugula jirin marka labada qodob wacadiya laakiin aan dib u laabto afar sano ka hor madaxweyne xasan warqadowse waxa uu leeyahay awoodihiisii uu ku dhimay oo dastuuri aheyd oo qorneed maxaa diidan in madaxweyne farmaajo saxiixo
baahi oo loo qabo in arrintaas la saxiixo runtii ma jirto dalku wuxuu gaaray xilligii doorashada marka in doorasho loo dareero waxaa muhiimaddu ay tahay in doorasho loo dareero baarlamaanka saddex boqol labaatan iyo sagaal xubnood lasoo saaro labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose oo doorasho dalka uu aado marka wixii ka sokeeyey iyo shuruuda keenista cabdiqaadir afar sano ka hor doorasha la aaday sebtembar waktigu ka dhamaaday octoobar baarlamaan xildhibaanaa joogay oo doorasha november baarlamaanka oo dhan baa la helay madaxweynuhuna warqad buu saxay sida hadda uu sheego oo lahayo qoran marka maadaama waktigu ka dhamaaday maxaa diiday in wadadaas hadda la maro su-aashaas waxbaha ka warwareegin waxaan rabaaba muhiimadda heshiisaa la galay oo toban iyo toddobada sebtembar heshiiskaas wixii ku qoran in la fuliyo ayaa muhiimadda tahay oo dalku doorasho galo baawarka madaxweynaha ama baawarka baarlamaanka soomaaliya oo uu leeyahay ama aqalka sare ha ahaada ama golaha shacabka ahaade da isku mashquulinteeda wax macnahay leedahay male waxa macnaha leh waxay tahay heshiiskii la galay toban iyo toddobada sebtembar faahfaahintii lagu sameeyey baydhabo xaflad ha loo sameeyo kabacdina doorasho ha la aado sanduuqaas wixii ka soo baxane raalli ha loo noqdo ha loo hogaansamo intaasaa waxaa runtii muddo badan ka cagajiidayey madaxweyneyaal laba madaxweyne maamul goboleed intii kale waa israacsan tahay waa midaysan tahay waa isku wada
aragtay shirka hadda socdo waxaa sida aada la socoto dalka ka maqnaa madaxweyneyaal maamul goboleed oo dibadda jiray waxaa maqan weli madaxweyne maamul goboleed waxaan rajo weyn ka qabaa in ay ayaga dhanba gudaha dalka soo galaan oo shirku furmo qof kastoo soomaaliya siyaasiya wuxuu jecel yahay in dalkaanu doorasho galo hogaan hogaanka dalkana mar walbaba afarta sano la doorto qof kasta waa jecel yahay laakiin arrinta hadda socoto waa arrin sidayda waafix waaye laakiin waxaa kaloo iyadana la sugayaa madax kale waxaan u rajaynaa inay dalka doorasho ka dhacdo oo heshiiskii toban iyo toddobada sebtembarna uu beys u noqdo iyo faahfaahintii baydhabo ka dhacday marka waxay ila tahay in dalku dhinacaas aadi doono ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inagala qaybgelayeen senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxyidiin shaatax iyo cabdulqaadir axmed cusmaan oo loo yaqaan cabdulqaadir barnaamij oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed si dhow ula socda arrinta siyaasadda tobankii sana lasoo dhaafana ka shaqaynayay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaynu kulmi doona barnaamijka lamida
waa mahadsantihiin dhammaantiin
aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka inala socodsiinayey
dalalka astrazeneca oo laga hortago xanuunka muddooyinkan dunida sida daran u aafeeyey ee covid ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey soomaaliya dalaalkaasi waxaa adeegsigiisa hakiyey wadamo badan oo ku yaalla qaaradda yurub oo sheegay in tiro aad u yar oo dadkii qaatay ah caafimaad darro laga dareemay waxaa arrintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay baadhis ku hayay wakaaladda dawooyinka yurub oo ah hay-ad aad loogu kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka wakaaladda oo saacdo ka hor cilmi baadhisteeda soo gabagabaysay ayaa sheegtay in tallaalku uu yahay mid ammaan ah oo waxtar leh wariyaha v o a jacfar kukaay ayaa khadka telefoonka kula xiriiray doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka hanepen waxaana ka bara jaamacadda minnesota tallaal ahaan uu ka duwan yahay labada tallaal ee maraykanka aadka looga isticmaala ee ee hidasidayaasha ku salaysan rna messengerka ku salaysan ee la yidhaahdo pfizer iyo moderna uu ka duwan yahay isaguu ka fudud yahay d n a iyo hidasidayaasha kale kuma jiraan virus unbaa lagu dhex riday ee tallaalkii oo dhinaca marka la eego aad buu uga duwan yahay dhinaca ammaankiisa sayfka ammaanka iyo waxtarka labadaasoo maatraalka laga egaa tallaalku waxtar ma leeyahay oo wixii loogu talagalay ma qabanaya ammaanna ma yahay taana waa tallaalka caalamka loogu isticmaal badan yahay maanta duniyada reer galbeedka waa kan jarmalka oo keliya milyan hal milyan iyo lix boqol oo kun oo dhows baa la siiyey marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey ammaankiisa iyo waxtarkiisaba dhibaatadan yaree hadda timi horta lama joojine waxay dhahdeen waa la suspen waa la suspen gareeya af ingiriisiga waa hakin waa la hakiyey ha sida intay wixii hubinayaan bay dhahdeen bal aan u yaro joojino intaan saxayno tiina dee sidaad og tihiin maanta waxay isku raaceen yurub dawada qolada u qaabilsan dawooyinka hayadda ugu sarraysaa inaanu keenin dhibaatadan aan la odhan karin wuu keenaa waxtarkiisuna uu mar walba ka wen yahay dhibaato kasta oo ka iman karta marka dib baa loo fasaxay waddamadii yaraa ee hakiyey way fasaxeen guud ahaan soomaalida markaan u nimaadno doctore aad bay xasaasiyad uga qabaan dawooyinka gaar ahaan tallaalka oo waxaad ka warhaysaa kuwa waddankan aan joogna ku nool lafahaantooda ayaan intooda badan caruurta tallaalka geynin oo sheega in cudurro fara badan caruurta uu ku rido marka xasaasiyaddaas soomaalidu ay ka qabaan tallaalka halkee bay ka timid xasaasiyadda ay ka timi in yar baan ka horraysiinayaa tallaal badan waddankeenna horta inamaba soo gaadho oo tallaal aynu ka xaqab la'nahay ma jiro laakiin xasaasiyadda ugu badan ee ay tallaalka baryahan suuqa soo gashay waa xanuunkan autism la yidhaahdo oo carruurta reer galbeedka joogta ku badan ayaa nin ingiriis ahoo daraasad khalada oo uu sameeyey buu sameeyey beri hore oo uu isku xiriiriyey jadeecada tallaalkeeda iyo xanuunkaasi taasaa horta ugu badanoo dowladda reer galbeedka soomaalida degani ay ka boodeen ninkiina sharcigii ama shartigii dhakhtarnimadu ku shaqaysan jiray waa laga qaaday jariidadii waxaa qortay waxay ka bixisay apology waxay tiri waanu ka xunnahay oo way soo way ka saareen cudurdaar bay ka bixisay marka kaasaa horta ugu badan dunidan reer galbeedka laakiin waxaan doonayaa inaan in yar halkaa ka idhaahdo oo waddamadan hakiyey waa waddamo reer galbeed ah oo inaga dhaqaalo badan oo tallaalkan samaysan kara markay hakiyeen hadduu tallaalkani u socon waayo tallaal kale samaysan kara kan waxa ka qabdan sixi kara laakiin dee innaga waddankeenna waxaynu leenahay beer iyo badda lagala soo baxa malaaya ma kalluun iyo xoolo intaasaynu leenahay intaa midna tallaal ma sameeyo marka innagu maba lihin awood aynu ku samaysanno oo aynu kula tartanno dad samaysan kara oo tallaal kan leh xanuunkiina xalka keliya ee ilaahay haynaga dulqaadee wax lagaga qaban karaa waa inay ummadda u yeelato difaac difaaciina laguunbuu ku yimaadaa wax herd immunity la yidhaahdo af ingiriisiga oo inuu boqolkiiba siddeetan dadka ku wada dhaca xanuunkii dabeetana viruskii meelay tagta ay weydo iyo in tallaal loo helo marka tallaalkii mar haddii uu inoo yimi oo uu yahayna dhinac kale haddaanu sheegna tallaalkaa la inoo keenay waa tallaal aad caalamkaoo dhan ka maqlayseen inta baadhis lagu sameeyey ee idaacadahoo dhan ku jiray ee si cad ahoo dharaar ma garanaysaa si wanaagsan loo baadhoo looga hadlayey marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey waxaan taasoo kale weydiin lahaa dadka ayna dhegaysanayo laga yaabo qaarkood inay ka shegsan yihiin bal waxaad eegtaa guriga aad joogto qof kastoo ina dhegaysanayo waxyaabaha aad cunayso ama aad gashatay ama dawooyinkaad soo iibsato midna maynaan samaysan mid kasta waa lagu keenay meel laga keenina waruma haysid kanaaba labada aan odhan karaa waa ku boqolaal milyan oo qof qaateen caalamkao dhan la eegay oo markaad eegto tusaalahaan boqol iyo hal milyan milyan milyan iyo lix boqol oo kunbaa qaatay jarmalka tallaalkan toddoba qofna waxaa lagu arkay xinjirtaasaa lagu arkay marka qiyaas intay ka noqonayso waxaan iyadana markaawax aad u yar weeyaan ha waxaan kaga baxayaa waxaan anugu odhan lahaa dadkeenna soomaalidii meel kastay degan yihiin fursaddan runtii qaaliga inay ka faa'iidaystaan oo xanuunkan sida faraha kulul ku haya ee dadka u dhimanayaan ee aan dawana loo haynin xataa oxygen yar oo dadkani hore uga mareen oo aynaan u haynin in su-aal laga weydiiya runtii waa wax aad u aniga qaldan bay ila tahay tallaalkan marka marka hadda la eego ee qofka qaatay intee buu ka badbaadayaa in uu ku dhaco xanuunkan covid sagaal iyo toban ee beryahanba aan ka warhayno in soomaalida uu faraba aan ku hayo oo dadkii uu leynayo tallaaladan waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan in ka badan ayuu yahay si effective oo haddii boqol qof lagu tallaalo toddobaatan ka mid a xanuunkii kuma dhacayo weliba kan waxaa la yidhaahdaa tallaalkan astrosenica wuxuu kaga fiican yahay kuwa kale qofku markuu sii joogaba wuu sii kordhaa protectionkiisu ama difaaciisu wuu sii kordhaa marka waa tallaaladana gebi ahaanba tallaal intaa gaadhaa wuu yaryahay tallaalkan iminka la yidhaahdo influensaha ama hargabka ee dunida reer galbeedka la iska tallaalo lixdan boqolkiiba ma gaadho inta uu qofka ka daanfarcaya ma gaarabaha marka waa tallaal runtii aada u wanaagsan maxaad ugu dambayntii jeceshahay inaad kusoo gebagabayso oo aad fariina oo aad u diraysaa dadka ku dhegaysanaya waxaan kusoo gebagabaynayaa runtii aan doonayaa inay horta waxay ila tahay aniga inaanay munaasib ba ahayn in maanta la yidhaahdo tallaal cudur sidaa dadkii u gelayo aynu ognahay inuu caalamkii iyo innagaba dhibaatadaa geystay halkii keliya haye loo hayay ayaa weli su-aal laga keenaya runtii waa yandaro taan doonaya inaan dadka u sheega waxa weyaan dhibaatada haysata soomaalidu meel kastay joogaan carruurta shan jir ka yar ee soomaalida iyo meel kastay joogaan kunkii carruur ee dhashaba boqol iyo toddobiyo labaatan ayaa dhintay intaanay shan sano gaadhin wax yar oo laga hortegi karana ay u dhintaan haddaan taa tusaale soo qaado ingiriiska oo sameeyey tallaalkan laga hadlayo kunkii qof in shan ka yar baa ka dhimata marka dhibaatadeenna ayna haysato waddankeena caafimaadku waa dhimashada carruurta yaryar waa dhimashada hooyooyinka uurka leh waa biyo nadiifa in la helo halkaa inaynu ka warwarno ayaa aniga ila tahaye inaynaan isku mashquulin fursad tallaal cudur aan xal loo hayn tallaal mooyaane tallaal loo helay in isagii haddana iminka ay dadka qaar soo alka keenaa runtiiba wax aadu aniga ila qaldan kaasi waxa uu ahaa dictor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka henepen waxaana ka bara jaamacadda minnesota oo telefoonka ugu warramay wariyaha v o a jacfar kuukay
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa hay-adda caafimaadka qaramada midoobey u qaabilsanee w h o ayaa sheegtay in wadamada ku yaala qaaradda yurub dadku ay ugu dhimanayaan xanuunka koronafirus ka badan sanadkii hore xilligan oo kale shir maqal iyo muuqaal ah oo ay xalayta yeesheen madaxda w h o ee fadhigoodiyey magaalada copenhagen ayaa lagu sheegay in khatarta ugu badan ay uga cabsi qabaan wadamada ku yaala bartamaha yurub dalalkaasi ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunku sida maalinlaha u soo rito dadka maalintiiba cusbitaalada la geeyo iyo tirada dadka dhimanaya ay aada uga badan yihiin sanadkii hore intii la diiwaan gelin jiray warku wuxuu intaasi ku daray in badi wadamada ku yaala qaaradda yurub toddobaadkii covid sagaal iyo toban ay ugu dhintaan dad ka badan labaatan kun oo qof iyadoo meelaha qaar tirada guud ee dhimashadu ay ka badan tahay sagaal boqol oo kun tirada dadka xanuunka qaba ee la diiwaan geliyey toddobaadkan maanta dhammaanaya ayaa kor u dhaaftay hal dhibic laba milyan oo qof mas-uuliyiinta w h o ayaa sheegay in lix iyo afartan waddan oo ka mida qaaradda yurub ay heleen boqol iyo toddoba milyan oo dhoos oo tallaalka xanuunka coronavirusa iyadoo dalal badan oo ku yaala qaaradda yurub ay hakiyeen isticmaalka nooc ka mida tallaalka coronavirus kurdiyiinta ku dhaqan dalka siiriya ayaa ka cabanaya biyola-aan ka jirta gobolada waqooyiga ee dalka siiriya kadib markii ceelashii iyo webiyadii deegaanadaasi ay biyo yareeyeen hoosu dhaca biyaha webiyada ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin inay guraan amaba qallalaan markii ugu horreysay taariikhda goboladaasi mas-uuliyiinta kurdiyiinta ayaa dalka turkiga ku eedeeyey inay sabab u yihiin hoosu dhaca ku yimid biyaha webiyada toddobaadyadii ugu dambeeyey ibraahim xamaadi oo u hadlay hogaamiyeyaasha kurdiyiinta siiriya ayaa sheegay in haddii muddo kooban gudaheed tallaabo deg dega aan la qaadin in dadka deegaanadaasi ay macluul u dhimanayaan beeralayda gobolada waqooyiga ee siiriya ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in turkigu mas-uul ka yahay dhibaatada ah iyo biyola-aanta soo wajahday hay-adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in gargaar deg dega oo biyo ugu horreeyaan lala gaadho dadka ku nool deegaanadaasi mahadsanid saare ciidla nuur idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan kusoo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo